halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo saami maxamed
halkeed naga soo wacaysaa degmada saagle
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
haa
waayayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
عابد واقع على caabud waaqiyo cadaado maasha allah
madrasada wax ka barataa
مدرسة دار القرآن
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن وتفسير كتاب
maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gaba iyo wixii la mid ah جزري haynoo aqri بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود سميته بالتوح الأطفال عن شيخنا المهيب الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ الدين فالأول الإظهار قبل أحرفي بالحلق ست الرتبة فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم عين خاء الثاني إدغام بستة أتت ليرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علمة إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك الدنيا ثم صنوان تلا
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
مجاهد
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo آمين
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
mujaahidiinta meel kasta joogaan gaar ahaan amiirkan awleeda iyo idaacadda alfurqaan
annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
معاك halkeed naga soo wacaysaa
لا كون برو
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلاة والبيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد وعلى- وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
قال تعيه وبي- madrasada wax ka barataa اقرأ
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah يا قرآن maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gaba iyo wixii la mid ah قرآن haynoo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجالين هناك سجد يا أمير كنا وعيد
annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo شيخ عبد الله حسن halkeed naga soo wacaysaa degmada kundarow
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
haa waayayaan ku horeyno su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug قال كعية يوبيو
madrasada wax ka barataa
ما عاد قردو
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah جغرافيا علوم حساب عربي وحكة صومالي يوحي لمد
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
دكتورة
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo إن شاء الله
maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
جوي
أنا آخر أول واجبين على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الأولى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباقي والمصور بل البرايا منشئ الخلاق الداعي إلى لسان سابق الأول مبين بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa إعادة إسلامي الفرقان المجاهدين في مركز الجوان
annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo حتى عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa
دقملة جمامة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ku horeyno su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
هذه دعكة
maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
قرآن
haynoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
madrasada wax ka barataa
مدرسة رمضان
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن التربية
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
إذا عدا الفرقان رأي أبي والعلام فلسطين annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
وأبو عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa دقمة جنانة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ku horeyno su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
هذه الكعبة السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
محمد أبو بكر halkeed naga soo wacaysaa ابن سلمة
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay haa su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
haa
waayayaan ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
قال كعيب خبيو
madrasada wax ka barataa قاعد في قردو
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
حسابك إنجليزك علومك جغرافيا يوحي لمدك waayahay
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
جاي
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
walaalaha muslimiinta ee ee haze iyo amiirkeena buuceyda
waayahay idaacadda camalka ah
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam waraxmatullah assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo cabdullah cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa haa su-aalihii lis weydiiyey ma soo diyaarisay haa waayayaan ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدينك يا أمركم أو عيدا
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
العشيرة يا كوبيبة يا السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo
يا أحمد
halkeed naga soo wacaysaa ويعزكم مبروك barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
آه su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
آه
waayayaan ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات بالله والصلوات والطيبات السلام عليك وعلى عباد الله asalaamu الصالحين calayka ayuha annabiyu أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
قال أيها وبي ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدتي إذا عدي يا أميكي الجزيرة
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo
عبد الرحمن أحمد halkeed naga soo wacaysaa
مجاهدكم مبروك
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم وعلى أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أي عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
أتعلم
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
أمريكا أبو عبيدة إيو أبو عبيدة إيو أي- إيو الفقر إنجازيك ليه جيغاندن
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
cabdulaahi
halkeed naga soo wacaysaa
mimbere barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
su-aalihii la weydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada caruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay wixii lamid ah
wasiye hay akri
ilaahi waa ubad isayaamaan kaamalaanidan walaahi weynidaan in gargaarkii allah u iman yahuud yaweydiyeen cawaadooyaabuwan ayranna u ciidanweynaasi sidumee israaciil ciidanka hormari kulliye bacbaamari anaga ayaa iskala gudis aan haysanaa nabi
maasha allah cabdullaahi ilaaha ku barakeeyo soo weynooyaa
ya
anakana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu